haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo ay inoo soo diyaarsay islamarkaana inaad la socodsiinayso falastiin axmed iimaan
talaadadii ayuu xukuumaddiisa ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa ka mid ahaa mukhtaar robow cali oo loo yaqaano abuu mansuur mukhtaar waxa uu mar ahaa ninka labaad ee ugu sarreeya ururka al-shabaab inkastoo markii dambe uu ka baxay dagaalna ay wada galeen abuu mansuur ayaa waxaa la sheegaa inqilaafkii dhex maray isaga iyo hogaankii kale ee al-shabaab inuu salka ku haayay qaabkii uu maareeyay xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolada baay iyo bakool oo la sheegay inuu u ogolaaday inay si nabada magaalada uga baxaan kadib markii odayaal dhexdhexaadiyeen mas-uuliyiintii xilligaasi la kulmay mukhtaar robow ee sida nabada uga soo baxay deegaanadaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan hore ibraahim isaaq yarow waxaana kala sheekaystay sida ay maalintaasi wax u dhaceen maalintaas waxay ahayd mar baarlamaankii dowladdii federaalka kumeelgaarka ahayd uu ka baxayey ee ka amabaxay dhammaantiis laga raray magaalada baydhabo loona raray jabuuti halkaas oo baarlamaanka markaas la kordhiyey tiradiisii laba shan boqol iyo konton laga dhigayay oo madaxweyne sheekh shariif lasoo dooran doono marka bixitaankii dib heshiisiinta ku saabsanaa ee halkaas laga ambabaxay anaga anaga oo groub kooban ah oo xildhibaano ilaa toddoba gaaraya ayaan magaalada baydhabo ku harnay si kooban laba maalmood camal inaan dib u harno maadaama deegaankayga ay ahayd dardaaran iyo muxua inaan wax toostoosino darteed intaan magaalada joognay dee waa tashinka waad iska garan kartaa xaalada waa isbedeleen ciidamadii meesha joogay oo muxuu ahaa etoobiyaanka ahaa laftigooda way baxeen keligeena meesha kusoo harnay iyo dadkii deegaanka deegaanka xooga cabsi baa ka abuurantay qolooyinkii oo muxuu ahaa muqaawamada ahaa oo iskugu jiray muxuu ahaa magacyada kala duwan lahaa waa soo dhawaadeen magaaladay kusoo dhawaadeen odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii deegaanka iyo culummadii waxay garteen in muxuu ahaa aan korkooda wax ka dhicin anagii bay noo yimaadeen oo xildhibaanada ahaa oo joogay halkaa ku haray waxay yidhaahdeen bal arrintaasi waxaan rabna maadaama idinku aad ambabaxaysaan inaad isfududaysaan dhaqso baxdaan oo muxuu ahaa meesha idin fudud aad gaadiidka aad ku bixi kartaan ka heshaan ood tartaan annagana qoladan kale aan iskala hadalno si aan magaalada waxba iska horimaada iyo muxuuha dhibaata aysan uga dhicin tii bay noo sheegeen waanu ka aqbalnay maadaama awalba aan muxuu ahaa dib u heshiisiintii guud ay ahayd inaan baxno oo doorashadii ka qayb galno oo jabuuti ka dhacisay marka odayaashii dhanka kalena dabcan way aadeen saan filahayo waxay muxuu ahaa intaan aanbabaxaynay oon xirxiranaynay oon soconay noo no ay noo keeneen ay noola yimaadeen muxuu ahaa sheekha sheekh mukhtaar robow iyagoo odayaashii dhaqanka ay la socdaan ayuu noo yimid galab gaaban bay ahayd waktigana aad buu u yaraa ma ciidanuu watay mise wuxuu idiin yimid isagoo caadi ah oo keligiis odayaasha la socda ma ciidanna ma wadan oo waxaa la socday odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo muxuu ahaa isagii anaguba ehel noo ah baa la socday marka horena anaga inoo yimaadeen isagana intay dabcan meelaha ay ku ballansadeen bay u tageen marka waxay garteen in muxuu ahay ay horey usu soo raacaan isagii oon hub ciidan wadan oo hub wadan oo gaari maraadaha ku socdo keligiitaa bay noo keeneen muxuu ahaa waan istaag baan isku aragnay adinkana waa hubaysnaydeen anaga waaba waaba waaba waaba sharaacnay oo aanba baxdaan ahayn ciidanna waa wadatiin anaga ciidan badan ciidan fiican oo nagu filan oo magaa magaalada markaas iyo amnigeeda xataa ku filan haddii loogu talagalo in in la difaaco ku filan baana la socday isagana waa ciidana maba wadan markaas iyada ah oo aan ka ahayn wax ilaaladiisa oo saddex iyo afar wiil aan ka badnayn oo gaariga baraadada la saaro laakiin odayaasha dhaqanka buu isku soo aaminay iyagaas ayuu muxuu ahaa yaa yaa yaa yaa hor socday iyagaa noo keenay waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in wax dagaala aysan idin dhex marin ninkaana annagaa la hadlayno la xaalayno iyo waxaa la socdo idinkana annagaa idinla xaalayno oo idin anba bixinayno nabada in magaalada lagu banneeyo marka sii baan qaadanay annagu waa ka tagnay marka waa snacsalaamayay wixii dhacdadaasi ka dambeeyey waxaa soo xoogaysta khilaafkii u dhexeeyey hogaanka al-shabaab iyo robow waxaana al-shabaab ay u arkayeen robow in tolkiisa uu ka sarraysiiyey qadiyadoodii sanadkii labadii kun iyo sideedii ayay dowladda maraykanku waxay cunaqabateyn dhaqaale kusoo rogtay rag uu ka mid ahaa robow taasoo ilaa iyo hadda saaran aysanna weli kala caddayn sida ay u saameyn doonto xilkiisa iyo wasaaradda loo dhiibay sidoo kale waxaa madaxiisa la duldhigay lacag shan milyan oo dollarka maraykanka ah inkastoo markii dambe sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii juun laga qaaday shantaasi milyan waxaa laba bilood kadib xilligaasi uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankiina wuxuu robow bilaabay ololo siyaasadeed oo uu ku doonayay hogaanka maamulka koonfur galbeed balse waxaa ka hor istaagay dowladii hore ee madaxweynaha uu ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana dhammaadkii labadii kun iyo sideedii lasoo xiray mukhtaar robow iyadoo magaalada muqdisho la keenay halkaasoo inta badanna lagu hayay xabsi guri matt briden oo ah la taliya dhinaca istaraatiijiyadda ee hay-adda sahan muddo dheerna arrimaha soomaaliya wax ka qoraya ayaan weydiiyey sidau u arko magacaabista mukhtaar robow I think it's a very interesting appointment, um, especially as Minister of Religious Affairs, Endowments and uh, Countering Violent Extremism.
waxaan filayaa in ay tahay magacaabis aad u xiiso badan gaar ahaan wasiirka arrimaha diinta awqaafta iyo la dagaalanka xagjirnimada taasoo runtii ka dhigaysa inuu safka hore kaga jiro la dagaalanka al-shabaab gaar ahaanna dhinaca fikirka waxayna ila tahay in tani ay tahay wax ay dhab ahaantii al-shabaab ka baqayaan sida ay horeyba u caddeeyeen in roobow ay ku naceen oo aysan rabin inuu xil dowladeed helo waxa ay hayaan fariin ka dhanah dacayadahoodii hore waxayna si cad uga baqayaan in mansabkiisu uu ku dhaliyo taliyayaasha kale ee sarsare ee al-shabaab inay u goostaan dowladda runtiina waa shakhsi aad u soo jiidasho badan oo ixtiraam leh marka waxay ila tahay in taasi ay tahay wax suuragal ah ayna malaha tahay sababta jagadaasi loogu magacaabay
mukhtaar robow waxaa weli saaran cunaqabateyn dhaqaale inkastoo laga qaaday shantii milyan ee la duldhigay waxaanay dad badan isweydiinayaan sida ay reer galbeedka uga jawaabi doonaan magacaabista robow oo mar ka mid ahaa hogaanka al-shabaab waxaan mar kale su-aashaasi weydiiyey matt briden when when Mukhtar Robo um, surrendered to the government, he had in fact been fighting Al Shabaab for two years. So he wasn't strictly speaking a defector. Um, he was already an anti-Shabaab commander in the field. Um, he then underwent a fairly rigorous process in 2017.
hagaag markii mukhtaar robow uu isku soo dhiibay dowladda waxa uu xaqiiqdii la dagaalamayay al-shabaab muddo laba sano ah marka si adag uguma uusan hadlin sida qof isi soo dhiibay waxa uu kal horeba ahaa taliyo furunta kula dagaalamaya al-shabaab kadibna waxa uu maray barnaamij adag labadii kun iyo toddobiyo tobankii kaasi oo ay niise ku samaysay baaris iyo xaqiijin waxa uu ahaa hannaan ay dhowr ka mid ah saaxiibada caalamiga ahi ku lug lahaayeen ama ugu yaraan ay ka warqabeen kadibna waxa uu noqday qof nuuc ahaan loo arkiyey geesi noqdayna qof shacbiyad leh waxaa jiray su'aalo aad u yar oo ku saabsan inuu wax naxariisa u qabo al-shabaab iyo in kale mana ahan markii ugu horraysay oo saraakiil sarsare oo al-shabaab ah ay ku biiraan dowladda waxaa jira shakhsiyaad hore oo shabaab ah balse madaxweynaha jubbaland ayaa ka mid a waxaan ku aragnay shakhsiyaad shabaab ka tirsanaan jiray oo niisa booliiska iyo militariga ka tirsan kuwaasi oo qaarkood si aad ah oo adag ay u shaqeeyeen marka uma malaynayo in tani ay tahay mid aan caadi ahayn waxaa dhici karta inay tahay magacaabistii ugu sarraysay ee nin hore uga tirsanaa al-shabaab oo ilaa maanta la sameeyo dabcanna madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen ma jeclaanayo magacaabistan
Um, some of which have served with distinction. So I don't think this is particularly unusual. It just happens to be the highest profile appointment uh, of a former Shabab member to date.
muddadii uu xirnaa mukhtaar robow waxaa la sheegay inaan wax maxkamada lasoo taagin islamarkaana aysan jirin wax eeda ama dacwooyina oo loo haystay dowladda cusubna marka laga soo tago inay wasiir ka dhigtay lama sababaynin wixii uu sannadahaasi u xirnaa jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuriyere taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ayaa sheegay in magacaabista robow lagu qiimeyn doono waxqabadkiisa waa horta muwaadin soomaaliyeed oo xaq u leh in xil loo magacaabo waxaa xiisaha la waxaa weeye oo ururkii oo ka tirsanaa iyo backgroundkiisa ayaa dadku su-aalo badan ka keenayaan iyo wadcigoo hadda ku jiray oo ahaa inuu si dadban u xirnaa ani waxaan isleeyahay magacaabidda magacaabidda mukhtaar roobow aadna uma xuma aadna uma wanaagsana waxay ku xiran tahay waxa uu la yimaado siduu u dhaqmo waxaa laga rajaynayo intaasoo culumaa waa joogto sida ka cilmi badan kana sumcad badan waxa loo magacaabo dagaal lagu jiro ama wax ka geysa karaa waay marka wuxuu la yimaado iyo tacticada uu la yimaado iyo shaqada uu la yimaado ayaa amba aad u xumay doonta amba aad u wanaajin doonta laakiin hadda aadna uma xuma aadna uma wanaagsan dhinaca al-shabaabna afhayeenka guud ee kooxdaasi sheekh cali maxamuud sheekh cali dheere ayaa fariin uu soo diray oo lagu baahiyey baraha warbaahinta ee al-shabaab waxa uu ku sheegay in mukhtaar roobo weligoodba ay ku kala duwanaayeen arrimaha caqiidada marka laga soo tago saameynta magacaabista roobo ee al-shabaab ee beri uu ka tirsanaa ay ku yeelan karto dhinaca kale waxaa jira in maamulka hadda ka taliya koonfur galbeed aysan isku wanaagsanayn ayna u arki karaan halis siyaasadeed oo maamulka soo food saartay mat briden ayaa qaba intaasi ay tahay mid aan ku cusbayn siyaasadda soomaalida I don't expect uh, his decision be welcomed by uh, the Southwest state leadership because Uh, Robo was a candidate for uh, for the presidency in 2018 and clearly uh, stood against anigu ma filayo in go-aankiisa uu soo dhoweyn doono hoggaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waayo robow waxa uu ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi labadii kun iyo siddeed iyo tobankii si cadna uga soo hor jeeday madaxweynaha xilka haya marka waxaa loo arkaa nin siyaasad ahaan ka soo hor jeeda laakiin tani waa mid wax caadi ah ka ah siyaasadda soomaaliya ee ah inay jirto xurguf u dhaxaysa madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo xubnaha wakiilada ee maamul goboleedkaasi ka soo jeeda kuna matala heer federaal ayna ku loolamaan cidda ku sarraysa siyaasadda ama saamaynta badan marka ma ahan markii ugu horraysay mana ahan gobolka keliya ee wajahaya jahawareer noocan oo kale ah madaxweynaha puntland ayaa ku qasbanaa inuu la loolamo senatarada qaar puntland ka yimid madaxweynaha jubbaland ayaa la xifaaltamaya ra'iisul wasaaraha oo ka soo jeeda jubbaland haddaba madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa uu noqonayaa mid la qabsada inuu jiro wasiir miisaan leh oo ka soo jeeda koonfur galbeed iyo golo wasiiro
So the president of Southwest is just going to have to get used to the idea that there is a senior minister from Southwest State in the cabinet.
madaxweyne xasan sheekh iyo ra-isul wasaare xamse waxay labadaba ku celceliyeen in muhiimadda koowaad ay siinayaan dhinaca amniga iyo la dagaalanka al-shabaab waxaana muuqata inay rajo ka qabaan in magacaabista roobo ay gacan ka geysato dagaalkaasi dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaanu la xidhiirno wasiirka magacaaban mukhtaar roobow si aan wax uga weydiino magacaabistiisa iyo waxyaabaha uu soo kordhin karo balse noomaanay suuro gelin in aynu helno marka ugu horreysa oo ay noo suuro gasho ayaana fakarkiisa idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal dhinaca koonfur galbeed oo aynu la xidhiirnay iyana waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan mowqifkooda ku aadan magacaabista mukhtaar roobow intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doonana nabadgeliyo